halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggaan internet ku leenahay ee somali v o a dt com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa roornimo khamiisa bisha sebtembar waa toddobiyo toban sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad idaacaddayada subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xalay oo ay maraykanka ka qabsoontay doodii labaad ee ay yeeshaan murashaxiintii jegada madaxweyne uga dhex tartamay xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka ninka la yidhahdo trump oo bilyaneerka ah kaasaa beryahaasba meesha watay oo boqolkiiba toddobiyo labaatan buu qaatay dhakhtarka madow oo ben carrisonna wuxuu lahaa boqolkiiba saddex iyo labaatan buu helay jer bush oo isna boqolkiiba lix kudhu helay inta kale lix bay ka hoosayeen marka koob iyo toban kii ugu sarreeyey unbaa loo qaatay inay qaataan stageka weyn
qodobada kaleed barnaamijka roornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida somalilan oo la sheegay inay ka jirto abaar aad u daranay ilaa iyo saddexiyo toban qof oo abaarahaas ku dhintay iyo weliba laba boqol iyo afartan kun oo qof oo ay saamaysay sidoo kale waxaad maqli doontaan wiil afar iyo toban jir ah oo saacad uu ikhtiraacay oo dugsiga geeye awgeed xabsi u galay hase ahaatee markii dambe waxa uu casuumad ka helay aqalka cad ee dalka maraykanka looga taliyo lix arday oo soomaaliya oo ku guulaystay deeq waxbarasho ay bixisay dowladda britain baa ka mid a qodobada aad maqli doontaan marka horese warkii caalamka tartamaha ugu horreeya xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka donald trump ayaa xalay ka qayb galay dood uu la galay xubno kale oo xisbigiisa ka tirsan master trump ayaa lagu eedeeyey inaanu ku habboonayn inuu noqdo hogaamiyaha guud ee dalka hogaamiya hogaaminaya toban tartamo oo kale ayaa masraxa la istaagay master trump iyada oo dooduna ay ka dhacday maktabadda madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ronald reagan waraysi faahfaahinaya doodii xalay qaybaha soo socday idaacaddeenna saaki iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan xogayaha guud ee qaramada midoobay banki muun ayaa cambaareeyey habka dalka hungari ula dhaqmay dadka muhaajiriinta ah isaga oo ku tilmaamay in ay tahay arrin aan la qaadan karin hadalka xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa kusoo beegmaya kadib markii ciidamada booliska ee dalkaasi ay sunta dadkaga ilmaysiisa u isticmaaleen islamarkaana biyo xoog badan ku shubeen boqolaal magangelyo doon ah oo ku sugan xuduudda dalkaasi la wadaago dalka serbiya xogayaha qaramada midoobey ayaa laga soo xigtay isaga oo leh aad baan uga naxay inaan arko sida loola dhaqmayo qaxootiga iyo muhaajiriinta mana aha waxa la aqbali karo master ban ayaa sheegay in dadkan magangelyodoonka ahi ay ka soo cararayaan dagaal iyo tacaddi islamarkaana ay tahay in loola dhaqmo si bini'aadantinimo ah
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in maraykanku uu eegi doono soo jeedinta ruushka ee ah in militariga labada dal ay ka wada hadlaan dagaal ka socda dalka suuriya arrintan ayaa timid xilli uu ruushku sii xoojinayo joogistiisa ciidan ee dalkaasi suuriya keri oo toddobaadkan telefoon kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrof ayaa arbacadii shalay sheegay inuu doonayo isfaham buuxa oo cad oo ku saabsan waxa ruushku uu suuriya ka doonayo keri ayaa uga digay master lavrof faragelinta sii badanaysa ee dalkaasi ruushku ku hayo dalka kale ee suuriya
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaaad nagala socotaanna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a qodobo kala duwan oo xiise leh ayaa inoo soo socda marka hore si aan ku horrayno dalkan maraykanka sidii aad warkaba ku maqlayseen telefishinka c n n ayaa habeenkii xalay dood u qabtay siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka maraykanka siyaasiyiinta ka qayb galay oo gaadhaya ilaa shan iyo toban tartame ayaa tiradooda oo badan darteed laba qaybood loo kala qaybiyey iyada oo qaybtii hore ay afar tartame galeen halka qaybtii dambena ay koob iyo toban qof ka qayb galeen haddaba waxyaabihii ugu muhiimsanaa doodaas oo goor dhoweyd uun soo gabagabowday ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka waraystay maxamuud jaamac xaamuud oo ku sugan magaalada rochester ee gobolka minnesota arrimaha maraykankana aqoon u leh maxamuud jaamac xaamuud ayaase marka hore ka hadlaya waxaa keenay in siyaasiyiinta dooda ka qayb galaysa laba loo kala jebiyo
wallahi horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed waa ku salaamay waa markii ugu horreysay oo in ilaa iyo dhowr iyo toban qof ay soo doonteen madaxweynenimada xagga republicanska markaa si dadkii meel loo wada qaadsiiyo oo su-aalihiina looga wada bogto waxa la qaa- waxay la door biray in dadka guud inay bool wax la yidhaahdo oo waa dadkaa la weydiiyaa intaasoo boqolo qof baa la weydiiyaa yaa kula tahay inuu maxay t- u qalmo inuu loo sharaxo maxay t- republican partyga marka ninka ninka la yidhahdo trump oo bilyaneerka ah kaasaa beryahaasba meesha watay oo toddoba iyo labaatan boqolkiiba toddoba iyo labaatan buu qaatay hadda maanta uu jooga dhakhtarka madow oo ben carrisonna wuxuu lahaa saddex boqolkiiba saddex iyo labaatan buu helay wa kan ugu saddexaad ugu xiga waa jeb bush oo isna boqolkiiba lix kulu helay inta kale lix bay ka hooseeyeen marka koob iyo tobankii ugu sarreeyey unbaa loo qaatay inay eh, qaataan stageka weyn afarkati afartan kale oo oo iyana waxa weeyaan waa licib saqiirka oo iyaguna inay inay iyana la dhegaysto ilaa qof hadduu soo sharxay lama oran karo laguma dhegaysanayo marka sidaasaa loogu kala qeybiyey labada meel marka kuwii dhibcaha hoose keenay ra'yi ururinta dadka ayaa lagu bilaabay kuwaasoo tiradooda ay afar ahayd intii kale dhowr iyo tobanka ahaydna ee qaybtii Toban dambe kalena iyana waa ku xigeen waan gartay arrinta ugu muhiimsan ee labadii qaybood ee doodii xalay arrinta ugu muhiimsan ee lagu soo celcelinayey maxay kuula muuqataa waa laba waa mid waa tan uu horta trump ku soo baxay oo ah in wixii imi- illegal immigrantka oo dhan dadkaas laajiinta oo mexico iyo south america ka soo gala in la wada albaabada laga xidho oo la- la wada masaafiriyo oo markii ugu horreysayba wuxuu yidhi iyana waa dad waa criminal waa dad eh, dad dila waa dad wax kursada marka waa in la celiyaa sidaas horta isagu kusoo baxay oo ugu haystaa inuu inuu codka ugu badan helayo tan labaadna waa in la ogaataayo republican partyga waa primary horta waa isreebreebkii ugu horreeyey isreebreebka eh, republicanskana dadka eh, ugu xag jirsan oo ama ama diin ha noqoto ama ha noqoto eh, eh, isirnacayb kuwaasaa soo baxa oo foodgaraya kuwaasaa loo baratamaya marka maaha dadkii generalka marka kuwaas waxa ay maskaxdooda rabaan haddaadan sheegin dee laguma soo dooranayo primary marka arrinta ugu weyn waa immigrationka tan labaadna waxa weeyaan baabarhoofkan la isticmaalo oo islaamka islaamka in ay maxay tahay iiraan iyo eh, heshiiskii lala galay inuu baabi'inayo maraykan iyo adduunka oo dhan iyo yuhuudda oo taasina labadaasa horta ugu weynaa wax laga hadlayo iyo waan gartay ta saddexaadna dhaqaalahun bay ahayd oo dhaqaalahana wax badan maahay lakiin labadaasaa ugu weynaa waxa la isku riixriixay oo midba doonaya inuu kan kale ka sii wanaagsanaado waan gartay inta aan la gaadhin isreebreebka waa doorashada isreebreebka ah ee xis walba uu gaarkiisa u gelayo imse doodood ayaa u hadhay ee, qolyahan jamhuuriyiinta amaba republicanka macawa waxay ahayd horta xalata waxay ahayd tii labaad bay ahayd haddana waxa u haray toddoba debate oo kale toddobada debate waxaa lagu talagalay ilaa iyo uu ay xisbigu shirayo oo wax la yidhaho convention oo kaasoo lagu qaban doono cleveland september tobankeeda eh, labaatankan labaatan iyo lix lix iyo tobanka sanadka dambe soo socda eh, lagu qabanayo baa la gaadhsiinaya intaasaa reebreebkuna la soo reebreebaya haddowtun xisbigii baa kala saaraya conventionkaas ku kala saaraya kay u dooranayeen inuu u cararo madaxweynenimada
kaasi wuxuu ahaa injineer maxamuud jaamac xaamud oo aqoon u leh arrimaha maraykanka isagoo ku sugan magaalada rochester ee gobolka minnesota ayuu khadka telefoonka ugu warramayay maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba ilaa iyo sagaal iyo toban hay-adood oo isugu jira kuwa caalamiya iyo ururo samafalo gudaha ayaa qayladhaan ka soo saaray abaara ka jira somalilan oo saameeyey ilaa iyo laba boqol iyo afartan kun oo qof halka abaarahaasi ay ku dhinteen ilaa iyo saddex iyo toban qof haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa qoraalka ay soo saareen hay-adahaasi caalamiga ahi inoo soo turjumay dallad ay ku bahoobeen hay-adaha samafalka ee caalamiga ah iyo weliba ururada gudaha ee ka howlgala somalilan ama guud ahaanba soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray abaartaas waxayna hay-adahani sheegeen in gobollada ay sida weyn abaartaasi u taabatay ay ka mid yihiin gobollada awdal maroodi jeex iyo gebiley kuwaas oo ah gobollada saldhigga u ah dhinaca wax-soo saarka sidoo kalena abaartani meelaha kale ay sida aadka ah u saamaysay waxaa ku jira gobollada salal iyo saaxil war-saxaafadeed ay soo saareen hay-adaha samafalka caalamiga ah iyo ururo kale ayay ku sheegeen in abaartan oo ka dhalatay roob yaraan ay keentay in uu hoos u dhaco wax soo saarkii dhinaca beeraha islamarkaana ay abuurtay biyo yaraan iyo dhimashada xoolaha oo soo food saartay bulshada ku dhaqan gobolladaas arrimaha kale ee war-saxaafadeedkan lagu sheegay ayay ku jiraan in dadka abaaruhu ay saameeyeen ay haysato nafaqadarro meel sarraysa maraysa taas oo taabatay carruurta iyo weliba dadka waayeelka ah ee nugul sida ay sheegtay hay-adda badbaadada carruurta ee safe the children xaaladda nafaqadarro ee haysata carruurta da'doodu ka hoosayso shan sano jir ayaa xilligan maraysa meel sarraysa taas oo weliba la fili karo in ay kor u sii kacdo hay-adaha samafalka ayaa sheegay in ilaa hadda la xaqiijiyey dhimashada saddex iyo toban carruur iyo waayeel isugu jira taas oo ay suuragal tahay in tiradaasi kor u kacdo haddii aan tallaabo la qaadin war-saxaafadeedkan oo ay si wada jira u soo saareen sagaal iyo toban hay-adood oo ah kuwa caalamiga ah iyo ururada gudaha ayay ka mid yihiin care international danish refugee council mercy corps norwegian refugee council save the children iyo qaar kaloo badan waxayna ku baaqeen in tallaabo deg deg ah la qaado agaasimaha xafiiska soomaaliya ee hay-adda world vision ayaa isagu sheegay waxaan u baahannahay in aan dhug u yeelanno digniinaha soo baxaya islamarkaana aan wax ugu qabanno si deg deg ah dadka gacanta u baahan ee ku nool somalilan ayuu yidhi xaaladda biyiyaraaneed ayaa sababtay in shan iyo soddon ilaa afartan boqolkiiba ay xoolahooda waayeen dadka ku nool goobaha abaaruhu ay ka jiraan waxaana xoolahaasi ay isugu jiraan geel riyo ido iyo lo'ba waxaana macluumaadkan laga soo xigtay xog ururin lagu sameeyey xaaladda xilligan jirta taas oo ay sameeyeen guddida gurmadka abaaraha oo ay magacowday xukuumadda somalilan oo wada shaqayn la sameynaya ururka iskaashiga islaamka ee o i c iyo xafiiska isku xidhka gargaarka bini'aadanimo hay-adaha samafalka ayaa ka cabsi qaba in xaaladdu usoo gudbi karto masiibo bini'aadannimo taas oo horseedi karta waxyeello kale iyo weliba in dad badani u barakacaan madaxa hay-adda badbaadada carruurta ee soomaaliya xasan nuur oo ka mid ahaa dadkii war-saxaafadeedkan soo saaray ayaa isagu sheegay in kaalmada ilaa hadda la qaybiyey aanay dabooli karin baahida jirta isaga oo sheegay in bulshooyinku ay u baahan yihiin kaalmo deg deg ah si looga hortago in dhimasho kale ay timaaddo wuxuuna xasan nuur isagoo hadalkiisa sii wata uu raaciyey arrintani waxay muhiimad gaar ah ugu fadhidaa kumanaan haween ah carruur iyo dadka taagta daran oo ka mid ah dadka ay abaartu taabatay xukuumadda somalilan ayaa ugu baaqaysa dowladaha iyo weliba hay-adaha samafalka ayaa qoraalkan lagu yidhi inay ugu deeqaan cunto biyo iyo adeegyada caafimaadka si loo gaadhsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ilaa hadda xukuumadda somalilan waxay ugu deeqday dadka abaaruhu saameeyeen oo gaadhaya ilaa afartan kun oo qoys lacag gaadhaysa boqol iyo konton kun oo dollar taas oo kafayn karta oo keliya ilaa saddex kun iyo laba boqol oo qoys oo ka mid a dadka gargaarka u baahan
aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjano noo soo koobayay warbixin ay sagaal iyo toban hay-adood oo caalami ah iyo ururo samafalo gudaha ay ku sheegeen in abaaro ba-an ay ka jiraan somalilan gargaarna loo baahan yahay halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan arday afar iyo toban jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka suudaan ayaa isniintii toddobaadkan boolisku ka qabtay iskuulkii uu dhiganayey kadib markii uu macallimiintiisa tusay saacad uu gurigooda kusoo sameeyey ardaygan oo lagu magacaabo axmed maxamed ayaa markii la soo daayey dalka maraykanka si weyn looga taageeray isaga oo arbacadii shalayna martiqaadba ka helay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere axmed maxamed waxa uu ku jiraa sanadka sagaalaad ee dugsiga sare macarthur ee gobolka texas markii uu macallimiintiisa la wadaagay hindisihiisa cusub waxaa in yar kadibba lagu kadiyey booliiska oo u yimid inuu isaga xidho isagoo jeebaysan ayaa loo qaaday xarunta booliiska kadibna laga qaaday sawirkii dembiilayaasha markii hindisaha axmed la hubsaday ayaa la soo daayey isagoon dembi loo qabsan axmed maxamed ayaa ka hadlay wixii uu dareemay markii saldhigga booliiska la geeyey aad baan u cabsanayey waxaan dareensanaa inaanan wax khalada samaynin waxaan dareemay in sidii dembiile la iila dhaqmay ayuu yidhi booliiska ayaa dhinaciisa sheegay in hindisaha ardayguna markii hore caddayn waxa uu ahaa ardaygu waxa uu mar walba lahaa waa saacad markaasna wax tafaasiil ah oo dheer yahay ma jirin ayuu yidhi hal abuurka axmed maxamed waxaa ka markhaati kacay ardaydii fasalka la dhiganaysay ardaygan ayaa ka hadlaya waxyaabo badan oo axmed sameeyey amaba uu dib u dayactiray He built the radio out of cardboard, fixed the teacher's projector, he built the camera out of cardboard.
baakad ayuu raadiyo ka sameeyey waxa uu hagaajiyey sawir-baahiyaha macallinka baakad ayuu kamarad ka sameeyey taabletkayga ayuu ii hagaajiyey waa arday caqli badan ayuu yidhi shabakadaha xidhiirka bulshada ayaa waxaa buuxdhaafiyey ka hadalka xadhigga axmed maxamed taageero aad u badan ayaa axmed uga timid dadka caadiga ah ganacsatada iyo siyaasiyiinta intaba madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa taageeray axmed maxamed fariinuu ku qoray boggiisa twitterka ayuu martiqaad ugu fidiyey si axmed uu qayb uga noqdo tartan horey u qorshaysnaa oo bisha dambe aqalka cad ka dhacaya kaasoo isugu imanayaan dadka da'da yar ee tiknolojiga hindisa mulkiilaha shirkadda facebook mark zuckerberg ayaa isna ammaanay kuna martiqaaday xarunta shirkaddiisa ee gobolka california ku taala master zuckerberg ayaa sheegay in hindisaha axmed uu mudan yahay in la dhiirigeliyo ee uuna xabsi mudnayn axmed maxamed iyo qoyskiisa ayaa aad uga mahad celiyey taageerada ay dadka maraykanka u fidiyeen axmed oo isagiiyo qoyskiisu hashir jaraa'id gurigooda hortiisa ku qabteen ayaa u mahad celiyey saaxiibadii Thank you to all my supporters on Twitter, Facebook, all social media.
aad bay u mahadsan yihiin dhammaan saaxiibadayda iga taageeray facebook twitter iyo warbaahinta bulshada dhammaan waad ku mahadsantihiin taageeradiinna halkan ma soo gaadheen la'aantiin ayuu yidhi aabbaha axmed master maxamed alxasan maxamed ayaa isna si weyn uga mahad celiyey taageerada wiilkiisa loo fidiyey What can I say? I'm grateful.
maxaan ka odhan karaa sida aan mahadda uga hayo maraykanka waxaad halkan joogteen lix saacadood qaarkiinna siddeed saacadood ilaa shalay waa arrin qalbiga taabanaysa taasina waa ameerika markii wax dhacaan dhammaan waan u wada joogsanna ayuu yidhi golaha xiriirka muslimiinta maraykanka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano ker oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta iyo dadka kale laga tirada badan yahay ayaa sheegay in axmed uu muslim yahay arrinta booliisku uu ku kacayna ay tusaale u tahay jawiga nacaybka iyo cabsida leh ee diinta islaamka ku xeeran booliiska ayaa dhinaciisa sheegay in diintu ayna wax kaalena ku lahayn xadhiggii axmed maxamed
runtii maxamedow aad baad umahadsantay warbixin wanaagsan ayay ahayd waana warbixin xiisa leh wiil yaroo markii hore dee isagoo arday buu ahaa haatanna maraykanka waad arag sida looga hadlayo aad iyo aad waxba gaadhay waxaa la yidhi eh, dhibaato qof ku dhacday qof kale u tahay fursad ma laha absolutely ilaa marka waxaa ismaaciil xuseen mudan in markii hore warbaahinta qaarkeed ay soomaaliya ku sheegtay oo dadkao dhan ay diyaar u ahaayeen in ruux soomaaliya oo lagu inan yaroo soomaaliya lagu lagu gafay oo helay magaranaysaa intibaahaas amaba attentionka faraha badana ilaa madaxweynihii maraykanka Waa- hillary clinton baa ka hadashay ninka facebook iskala ka hadlay waxaad moodeysaa yani waddaa u furmaysa haddii la idhaahdo haatan isagun baaba la raadinayaa warbixintaasina waxay ku saabsanayd wiil la- afar iyo toban jir ah oo kasoo jeeda dalka suudaan oo boolisku ay markii hore xidheen kadib markii uu saacad uu ikhtiraacay geeyey dugsiga waxaana inoo soo koobiyey warbixintaas maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaanu ku jirnaa mowduucyadii ka hadlayay waxbarashada lix arday oo soomaaliya ayaa sanadkan ku guulaystay deeq waxbarasho oo dowladda britain ay u fidisay ardayda dhammaysta shahaadada koowaad ee bachelor digriga loo yaqaano lixdan arday oo wax ku soo baran doona jaamacadaha waaweyn ee dalka britain ayaa kasoo kala baxay ilaa iyo saddex ayaa ka soo baxay ilaa saddex kun oo arday oo dalbaday waxbarashadaasi bilaashka ah haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ee hargeysa kula xidhiiray khadar axmed oo cabdi gadheere oo ka mid ah lixda arday ee deeqdaasi waxbarasho ku guulaysatay scholarshipkani waa scholarship ay dowladda ingiriisku ugu talagashay dadka mustaqbalka doonaya siyaasadda ama leadershipka waxa la yidhaahdo inay muxuaha ku lug yeeshaan waddan kastoo dunida koota ama qayb waxa la yidhaha baa la siiyaa sanadkan two thousand fifteen two thousand sixteenka waxaa soomaaliya iyo somaliland marka la isku daro ka qayb galay tiro ku dhow saddex kun iyo dheeraad arday process ama muxuahay nidaam dheer buu soo Waan maray gartay.
scholarshipkan waan markaa waxaa dhacday in muxuu ahay lix arday oo anigu aan ku jiro in sanadkan la qaatay waa tiro aad u badan dee saddex kun oo arday in lix qof laga soo xusho marka qaybaha ay ardaydaasi dalbanayeen waa qaybahee tirada xaraysa ama soo ablaygaraysa sanadkii iyo tirada la qaata aada bay yaryihiin laakiin muxuu ahay kolli waxa la eegayay quality-ga ama muxuu ahay tayada ardayda soo xaraysay iyo waxyaabaha ay dalbanayeen oo laftooda shuruudaha ka mid ahayd waxyaabaha ay dalbanayeen ardayda waxaa ka mid ahayd muxuu ahay mm, dowladnimada iyo maamul wanaagga mm, siyaasadda iyo mm, muxuu ahay dimuqraadiyadda mm, xalinta khilaafaadka iyo horumarka iyo dhaqaalaha waxyaabahaasay ahaayeen waxyaabaha soomaaliya sanadkana aadka loo xiisayinayay inay ardaydu dababaraan marka een, waa la kala xulay dabcan een, lixdiinii qof ayaa lagu dhawaaqay Een, si rasmi ah goorma ayaad u tegi doontaan dalka britain ama aad waxbarashadii jaamacada u bilaabaysaa Een, kolley jaamacadaha bisha sagaalaad gudaheeda ayay bilaabmaan waxbarashada dalka ingiriiska laakiin kolley jaamacadda aad dalbata ayay ku xidhan tahay ama jaamacadda ku aqbashay inaad wax ka dhigato Een, ardayda qaar ka mida muxuu ahay ho- imika olready way tegeen oo ingiriiska ayay joogaan inkastoo wiigan gudihiisa tegeen Een, aniga waxaan insha allah baxayaa sagaal iyo tobanka bishan ayaan baxayaan jaamacaddii tegaya insha allah waan gartay marka adigu maxaad dalbatay een, khadar oo haddaad ii sheegtid maadadaad xulatay Eh, anigu maadada aan dalbaday waxa la yidhaha master of science violence conflict and development marka waxay ku saabsan tahay muxuu ahayey horumarka khilaafka sida loo xaliyo ama waxyaabaha khilaafaadka ku saabsan ee muxuu ahayey sida loo xaliyo iyo m- horumarka xiriirka ka dhexeeya sideebaa muxuu ahayey loo ogaan karaa khilaafka muxuu ahayey meel ka jira ama muxuu ahayey xaaladda khilaafka waddan ka jirtaa siday ula ula leedahay muxuu ahay xidhiidh in horumar waddankaasi uu sameeyo dhinacyada badan ee muxuu ahay kala duwan ee wadamada horumarka ka sameeya sida dhaqaalaha dhinaca muxuu ahay bulshada em, iyo waxyaabihii kale soo raaca waan gartay anigu kooraskaas ayaan insha allah baranayaa scholarshipkan ama waxbarashadan bilaashka ee dowladda ingiriisku ay bixinayso ee sanad walba dad badan oo dunida ay siiso waxay ugu talagashay dadka xiiseeya saad ii sheegtay dhinaca hogaaminta dalalkooda ama siyaasadaha dalalkooda inay wax ka bedelaan adigu maxaad jeceshahay markaad aqoontaas soo qaadatid inaad kula soo noqotid deegaankaad ka tagtay oo aad wax ka bedeshid walaahi waa su-aal wanaagsan su-aashaa lafteedana kolley interviewgii ama maxaa waraysigii lagu kala dooranayo dadka maxaaye waxbarashadan deeqdan waxbarashada helayo maxaaye waa nala weydiiyey marka anigu shaksiyan haddaan iska hadlo wad wadanka maxaaye aan ka imi ee maxaaye aan ee somaliland la yidhaha ee aan wax usoo baranayo insha allah mustaqbalkiisa in hogaamineed waxaan rabaa inaan ka qayb qaato oo wixii muxuu ahaye cilmi ah ama muxuu ahaayey mm, xirfada ama wixii kale anfacayo wadanka inaan kula soo noqdo aan hogaamintiisana ka qayb qaato insha allah saasaan ku rajoweyna kaas wuxuu ahaa khadar axmedow cabdi gadheere oo ka mid a lix arday oo ku guulaystay deeq waxbarasho dalka britain oo u fidisay arday caalamka ka soo jeeda somalilandna ay galeen ilaa iyo tiro aad u badan ismaaciil xuseen farjar ayuu khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ugu warramayey
soomaaliya xilligan waxaa ku soo badanaya maalgashiga lagu samaynayo dhinaca beeraha waxaana jira dhalinyaro xilligan ku lug leh dhinaca beeraha oo u arka in ay tahay il muhiima oo ay dakhli badan ka samayn karaan wariyaha v o a jacfar kuukaay ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne
inkastoo dhulka magaalada beledweyne uu ku habboon yahay beerashada haddana ilaa xilli dhow dadku sidii loo baahnaa kagamaanay faa'iidaysan nimcadaasi waxaa aragtida ah in lagu baraarugo lasoo bixidda khayraadka dhulka hoostiisa ee haba soo nooleeye qaar ka tirsan dhallinyarada magaalada ee waxbaratay kuwaasoo dhabarka isaga jabiye sidii dhulbeereedkan iyo weliba biyahan qulqulaya loogu bedeli lahaa kuwo dheef la taaban karo ku reeba bulshada magaalada beertan oo ka mid a beero fara badan oo beledweyne ku xiran ayaa ku taalla duleedka waqooyi ee magaalada waxaana ka baxa dalag kala duwan waxa ay dhinaca ku haysaa webiga shabeelle ee magaalada beledweyne dhexda ka mara taasina waxa ay u suuragelisay inay si fudud ku waraabto iyadoo matoor aan sidaa u weyneyn biyaha webiga looga soo saaro beertana loogu sii daayo waxaa si maalinle ah looga daabulaa khudaarta iyo midhaha kale ee laga gooyo waxaana la geeyaa goobo aada uga durugsan magaalada durugsan magaalada beledweyne iyo guud ahaanba gobolka hiiraan taasina waxa ay horseeday in dhaqaale aan yarayn uu si joogto ah qoyska beertan iskale usoo galo taasoo dhiirigelin u noqotay dad fara badan oo iyaguna tallaabadan mid la mida hore u qaaday Eh, waxaa ka mid a meelahay tagto qudaarteen waxaa ka mid a eh, meesha la yidhaahdo gaalkacayo oo kaleeto eh, boosaas oo kaleeto eh, meeshan la yidhaahdo eh, caabud waaqoo kaleeto eh, cadaad oo kaleeto dhuusamareeb intaba way tagtaa
kasokow milkiilaha waxaa beerta nolol maalmeedkooda iyo ka badanba ka hela tobanaan shaqaale ah oo iyagu si joogto ah uga howlgala maadaama aan kamira dhalinta beertan qalab loo adeegsan waxaa muuqata in wax soo saarku uu aada uga hooseeyo intii loo baahnaa hase yeeshee waxaa qorshaha ku jira in aada looga kordhiyo sida uu hadda yahay
waxaan malaynaa productionka aan soo saari doono ama aan rajada ka leenahay inuu ka badan doono boqolkiiba boqol intaan inuu ka badan doono hadda productionka aan haysanaa waa boqolkiiba labaatan iyo wax ka yar waaye boqolkiiba labaatan waa xadda aada u badan weli xataa inaan gaarina aada u rajeynaya qudaarta in badan maysan dhalin aqoonteeda farada badanna ma lihin
dhulka magaalada beledweyne ee xarunta waa gobolka hiiraan waa dhul beereed ku habboon beerashada boqolkiiba shan iyo sagaashan waxaana magaalada iyo guud ahaan tuulooyinka gobolka hiiraan dhex mara webiga shabeelle hase yeeshee khubarada dhinaca beeraha ku xeelka dheer waxa ay sheegayaan in aan sidii loogu talagalay dhulkaasi iyo weliba biyahaasi dulkuraya looga faa'iidaysan jacfar kukaay v o a beledweyne ismaaciilow warbixintaas oo maqal iyo muuqaal ah iyo weliba warbixinno kale waxay dhegaystayaashu kala socon karaan barnaamijka qubanaha v o a ciwaanka websaytkeenno ah v o a somaali dot com haatanna heestaasi dhegiina ku soo maqani waa heestii ka cawe bannaanada iyo fanaanadda qaaliiladan
codkaas qaaliladan wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii subaxnimo maxamed cabdisandheere iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idinka teginaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.